إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس min camali الshayطaani faاjtanibuuh ilaa toban shay oo ka zajrin kara qofka ama kaerida ayaa ku sugan aayadda markaa faاjtanibuuhdaasa inaga inoogu joogtaa ka dambe ku reer magaaloobaya ama sheeganaya dee in uu iska cabayo amaba uu ku marqaamayo kaasi dee ilaahay bay isqabsan doonaan haddii awood loo helana xeer ciqaabeedkana la marinayaa inkaarta ku dhacday dadkii iyagoo muslimiin sheeganaya haddana wixii adilada qadcigaa iyo aayaadku ay tilmaamayeen bay iska fudaysanayaan oo iskaga tegayaan ninkuba hadduu lacag aada u helo amaba uu mutacalim weyn noqdo kamaa yaquuluun amaba uu noqdo sarkaal sare iyo dee meel sare uu qabto waa inuu ku dhuftaa ayay yidhaahdeen hadii kale asxaabtiisiibuu ka hadhaya yaa weylahu kabaairtaanu dee ka mid yahay kolleyna dee waxaa usoo urura had iyo jeer ijraamka o dhan umulkhabais baa laydha kamriga xumaanta o dhan hooyadood hadii xadiidkii aada garanayso naagtii ninka u yeedhatee markay aqalka hoostiisa ku xidhato tidhi un saddex mid kala dooro inaad aniga ii tagtiyo inaad kan yar dishay iyo inaad dhaladaa ku dhufato saddexdaa dee ninkii wuxuu door biday malaa dhalada ayaaba dhaantay buu ihi sinada iyo iyo waxan dilka dee markuu iyadii cabayna waa kii lahaa ii siyaadi bal ii siyaadi markuu aada u kala wareegay intaa kadibna sinadiina waa sameeyey qofkii yaraana waa dilay umulkhabais wey argagaxaa ku badanaya qofka jidhka qaybahan markaa baraaruga u qaabilsanina feejignaan bay gelayaan markaasaa qofkii uu u malaynaya khatar badan inay kusoo food leedahay sida had iyo jeer ay dee dadkan cabaa isbiirtoolayaasha waa kuwa idhaahdo sanka ha iga jiidhin macnaha sankaa dheeraanaya bay kuleeyihin oo wuxuuna u arkayaa un inuu sankiisu wenyahay mar inuu dhulku soo kacayaa buu malaynaya keliyaha aada u shaqaynaya dabeetana wixii kasoo horbaxaba kow waa dilaya intuu bir qaato nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu xusay aakhiru zamaanka inkaarta dhici doonta in ay xalaashan doonaan ummaddu khamriga iyagoo ku magacaabaya magacii ay lahayd magacaan ahayn oo tii uu ka digay uu lahaa laa tuxilu maa laa tastaxilu maxaarim allahi biadna alxiyar yusamuunaha bigayri ismiha magaceeda magacaan hayn bay ku sheegayaan cabitaan iyo mashruubaat kaxuuliya iyo mashruubaat ruuxiya iyo waxyaabahaasay odhanaya taasi waa baab kale marka imika xagga xukun ahaan ayuu inta yaro kooban uga odhanaya xer ciqaabeedka la marinayo qofka lasoo qabto kullu sharaabin wax kastoo la cabo askara uu waaliyo kaiiruhu intiisa yari kaiiruhu intiisa badani ay waaliso wax xaruma qaliilu intiisa yarina waa xaraam xaruma qaliiluhu wa kaiiru intiisa yar iyo intiisa badaniba waa xaraam kol haddii in badan qofku uu cabo oo waali ay ku keenayso inta yar laftigeeduna waa xaraam oo hadduu qofku masel yidhaahdo hadduu masel qofku markuu marduuf ku dhufto uu odhanayo waan kala wareegaa mijintana raaci iyo caqaarta iyo sii caqaarta iyaduna isku cufufun bay noqonaya waaya khamran kana aw nabidan aw gayrahuma marka xagga nijaas ahaan marka laaga khamriga iyada daliil kuma soo aroorina aayaddaa rijsuntaas ayuun bay kasoo qaataan aimada ama madhabtan iyo qolyaha ku sheegaya inuu nijaas yahay laakiin daliil kale oo ku cad oo tilmaamaya ma jira bay leeyihin xaaraantinimadeeda waa jiraa dee ka hadalna laakiin nijaasnimadiisa aw kayrahuma wixii kalena waa la mid xashiishadii iyo afyuunkii iyo waxaan baase iyagana la cabo caalamkaba iminka dawakiye ee la yidhaahdo draagiska kuwaasina dee waaba kasii khatar badan yihi marka in waxay dee aimadu sharxayaan in iyaga xad waalid ahoo ku sugan ee aanay jirin laakiin tacziir bay leeyihin iyagu tacziir tacziirtiina way kaba adkaan kartaaba intan u xadidan ayay leeyihin marka maa yaraahu lqaadi kolka laya halkaasay markaa daliishanayaan qolyahan ka takhalusaya sacuudiga iyo aba kuwan intay soo qabtaan dee kow kaga siinaya oo xad tacsiirtu mararka qaarkood bay gaadhaabay leeyihin xad baabkaasay u saareen faman shariba qofka wax caba ee khamrigaa iyo isbiirtada iyo balaayadaa lagu ibtileeyo dadka isku dhufta wa huwa baaliqun caaqilun muslimun mukhtaarun intaa waad iska garatay caalimun bihi isagoo garanaya waxaan inuu khamri wa bitaxriimihi inuu xaraam yahayna og lazimahu lxaddu xeer ciqaabeedkii baa waajiba in la mariyo qofkaa isaga ah yaa marinaya ee wuu kuu sheegi doonaa caalimun bihi waxaa ku baxaya qaar xaasidiina baa jira oo qofka isdhowraya markay arkaan intay xafladii ay waxugu yeedhaan ama meel ee gaara sharaab uga dhigo oo dabeetana hoos geliya oo dabeedna sidaa ku sakhraamo taasoo kale dee isagu kuma dambaabaya kan cabsiiyey ayaa ku dambaabaya haddii la yidhi markaa baaliqunna ilmihii yaraa ka cabsiiyunbaa isaguna ka dhigan inuu caboo kale inankii yaraabaa ka xiga qaaday buu dabeed quraarad buu laacsiiyey intuu uga soo qaaday meelaha lagu cabo waa ka xibaa kaga baxaysa uu kululaanayaa buu waa la kululaynayaa un isagana waxa weeyaan isagaa dembiile ah oo dembigii qaadanaya wa huwa arbacuuna jalda afartan jeedal wey lilxuri qofkii xorta ahaa afartan baa lagu dhufanaya wa cishruuna lilcab addoonkiina labaatan baa lagu dhufa waxaa lala dhacayaana bilaydi waannicaali wa adraafi diyaab inahaasuu ayaa xadiidka saxiixa ku sugan mar lasoo qabtay nin cabbay asxaabtu waxay leeyihin arrimahaasaanu la dhacan dee tantoomo aada u weyn iyo feediya waxaa maahee ilan waa qofkan dulaynina way ku jirtaa ceebayn baa meeshii ka muuqata marka gacmaha oo la dhirbaaxi oo markaasaa kabaha lagu dhufanaya dabeetana adraafu hiyaabna waa maro la duleeyey dulaynta ma taqaana reermiyigaa garanaya yararka ma garanaya kubadday garanayaan waa go-iyo saa loo duubay oo inta saa loo duubay dabeetana sidaa la odhan jiray kaasoo dee yar buuran oo xoogaa yar danqaya saa lagu dhufanaya waana inuu isku xidhiidhsan yahay weeyaan si uu dee xanuun u dareemo qofki garaacani waa inuu isku xidhiidhsan yahay wayajuuzu bisaw ul baa lala dhici karaa usiina ushiina waa lala dhici karaa laakiin in maanta haddii uu dhinto bisiyaadi shaabuugga iyo ushaa hadduu ku dhinto wajabat diyatuhu magtiisa waajiba buu wasaxiixu annahu laa damaana buu kahoosna ka hoos leeyahy way isqabteen magtiisaa waajibahoo dee xagga xadiidka saxiixa in waxaa hore lagu garaacaya soo aroortay laakiin haddii inahan kale lagu dhufto oo dee ninkii lagu adkeeyo magtiisii baa waajibaysa buu fain ra-aa haddii uu arko alimaam imaamkan garaacaya an yaziida fi lxor qofkii xorta ahaa inuu uga kordhiyo inuu u kordhiyo ilaa tamaaniina ilaa sideetan uu gaadhsiiyo garaacan wa fi lcabd addoonkiina ilaa arbaciina afartan inuu u gaadhsiiyo hadduu doono jaaza way banaanta arrin bannaan wey oo wuxuu arkay qofkani inuu yahay mid sii foolxun macsiyadiisani marka amaba waktiga iyo meesha uu ku cabay mulaaxadaad noocaas ayuu dareemay markaa wuu u kordhin karaa si asxaabta qaarkood ba ay sameeyeen dabeetana wax tanna tanuu raaciye waxau uhi laakiin sidaa ha ahaato ha u kordhiye low maata min aziyaada haddii uu ziyaadadaa dheeraadka ah ku dhinto qofkani damina bilqisti qaybta ayuunbu ku damaanaya qayb intaas siyaadadu nisba almiawiya boqolka boqol kiiba intay kaga soo hagaagtuu damaanaya isagaa bal ku yar fasiro eego falow darabahu hadduu ku dhufto ixdaa wa arbaciina koob iyo afartan buu liqsiiyey fa maata markaasuu dhintay damina waxa uu magdhabayaa juz-an gobol buu bixinaya min axadin wa arbaciina juz-an koob iyo afartan ka mid ah min diyatii magtiisa hadduu koob iyo afartan shaabu ku dhuftay oo dabeetana uu sidaa ku dhinto dee waxa uu yar xisaabsan yahay buu leeyay inuu tacadiyo dheeraad uu ku daray amaba in ziyaado dee isaguu raayiyeeye uu ku daray haddii intii muxadadka ayd uu dhaafiyey markaa magtii baa loo ayuu bixinayaa marka afartan meelood loo qaybiyo magtii meel kamida buu bixinaya marka maxay noqonaysaa boqol kiiba labiyo xoogaa labiyo barh meelahaas waa labiyo barh halaad wey kolkaa intuu magdhabaya macnaha wuxuu ku dhintay qofkani ficil mubaaxah iyo iyo ficil dee qofkan agtiisa ka yimid oo markii dhimashada la ego dee hayr mubaax noqonaya marka waa inuu bixiyaa inta dheeraadka ah wixii magta kaga hagaagaysa hadduu gaadhsiiye sideetanna dee magta barhkeed buu bixinayaa kolka magta kala barhkeed ayuu bixinaya ilaan afartan uu ku siyaadiyey iyo afartankii xadidnaa ayuu u wada dhintay markaa afartan kan uu ku kordhiyey magteedii ha bixiyo laakiin xad ma jirto markaas la xad la qisaas maayo waman zanaa qofka zinaysta marka adigu intaan dee kolley kitaabku waa iska mukhtasar qaybtan uu ku sheegay kuu sheegaya waa cuqubaadkii un laakiin wixii ijraa'aadka la odhan jiray ama procedurka ay dhahaan macnaha kay- kayfiyatu isbaati dacwa habka dacwaddu ay usugmayso in fara badan buu dee kolley kasoo gaabsanaya ninkan cabdilqaadir cabdi la idhaaba kitaabkiisu mawduuca oo aada uga hadla waxyaabaha dee maxay ku sugmi kartaa usluubkee loo oogayaa yaa oogaya marka taasoo kalea dee u baahan in maaragta iyaduna habkeeda iska leh waxyaabaha dee ku sugmaysa shuhuuddii waa ku sugmi karaysaa qiraalka laftiisii waxaa kale ku sugmi karaysaa waxyaabahaas laakiin hunqaacadii iyo urtii ay qofkan kasoo uraysay iyo waa siba iyagu aanay dee lagu xadaynin aan lagu xadayn marka waman zalaa dafacaati qofka dhowr joor sinaysta walam yuxadda lamana xadin ajza'ahu waxaa ka fulinaya un likulli jinsin jinsi walba xaddun waaxid xad keliya ayuunbaa kaga filan qofkan isaga ahi j- hal jariimo ayuu ku noqnoqday noqnoqod buu sameeyey aa mut- mutuunta qaarkood waa laga yaabaa inay yidhaahdaan waman zanaa aw saraqa sariqa aw sharaba shariba saraqa aw sharaba waman zanaa aw sariqa aw shariba inay saa isu raaciyaan isku cadfaan matnigaa yar ma sameeyey sidaas a waayo taasaanay yar muujinaysaa markan likulli jinsin uu leeyahy likulli jinsin dhowr jeer buu sinaystay markaasaan xaddii laga fulinin waxaa la maxkamaddii baa lasoo joojiyey waxaa lagu caddeeyey ninkan in saddex jeer oo isdaba jooga inuu sinaystay mar un baa lagu fulinayaa marka mar keliya un baa lagu fulinaya tadaakul bay isku samaynayaan waman wajaba calayhi xaddun qofka xadi ay ku waajibto wa taaba minhu ka toobad keena lam yasqud kama dhacayo ilaa xaddu qaaici ariiq kaa qaaicu ariiqaa xadkiisii ayaa dhacaya qofkan xad baa lagu yeeshay maxkamadda horteedu kaga caddaaday xuduuddan aynu soo sheegayna dib ugu noqo midkuu doonaya ha ahaado markaasuu toobad keenay allaha ka aqbala wey allaha ka aqbala un baa la leeyahay oo dabeetana waa la liqsiin doonaa oo waa kii nebiguba lahaa calayhi salaatu wasalaam kii zinaysatay waxa ay toobad keentay toobad aada u weyn oo dadka halkaa degan oo dhan u qaybsami kari lahayd macnaha toobadday keentay taase kii uu maaragtay sayidku caayay ee uu nacdalay buu lahaa kadaa war way toobad keentay kadaa haddana dee laga fuli marka waxaad halkaa ka fahmaysaa in qofkii ha toobad keeno laakiin kol haddii maxkamadda horteeda uu kaga cadaaday waxani oo aanay xaddani ka dhicin oo musqiaat lxad xadda wixii ridaya aanay meesha imanin toobadana allaha ka aqbala xaddana ha qaato wey kan qaaticu dariiqa laakiin sida dee aayadda qeybteeda dambeba ku sugan haddii uu toobad keeno min qabli an taqdiruu calayh intaan qofka la karin la qaban dee ilaahay inuu kafuur raxiim yahay marka aayaddu sheegtay kafuur raxiim hadduu yahay oo kiisii uu ka dhaafay kii dadka kalena waa ka dhacaya sidii dadkii bukaada ahaa iyo qofkii soo islaamay iyo baabkeedii weye marka waa ka dhacaya marka waxba loo sheegan maayo ilaa xaddu qaaici ariiqi idaa taaba marka uu toobad keeno qabla alqudrati intaan gacanta lagu dhigin ee aan la qabanin qabla alqudrati calayh fayasqutu fayasqutu jamiicu xaddihi wixii xad lagu lahaay oo dhan baa ka dhacaya aan waxba loo raacin waay fayasqutu jamiicu xaddihi walaa yajuusu ma banaana shurbu lmuskiri waxaan waxwaaliya in la cabo fii xaalin min alaxwaal laa litadaawi walaa lilcatash isku daweynna looma cabayo haraadna looma cabayo oo waxaan haddii uu waxwaaliyo dee mar mar leba waa in laga hadhaa ilaa intuu say xaraam ka dhigay ma gelinin dawada ummadda sidii kii nebiga lahaa ka waran khamriga haddaan dee wax ku daweeyey ma isagaaba daa ahoo cuduraha iskaga hadhfu isaga laftiisaa cuduree markaa dee kixiya wixii lamidana in laiska yidhaahdo maya qaar baa yidhaha faatiska ayuu yareeyaa wadnuhu barariyaa dabeetana waad ku dhiman intaa dee fasaadkaa kale aada shay xaaraana wax ka dayayso laakiin waxaa jira dee waxyaabo dawo ah oo asaalatan aan muskil ahayn laakiin dawo loogu talagalay oo intii dhooskii iyo caadiga ahaa dee dhakhtarku u xadidayay intay dhaafiyaan dadkan iska ibtilaysani ay markaa ku wareeraan baa jirta waxyaabahan dee kuwan hurdadoo kale iyo int laba midh baa loogu talagalay ama midh markaasu dabe dhawr buu liqsiinaya dabayshana waa ku maraya markaa kama iibiyaan dee qofkii wax garanaya inuu warqad sito mooyaane lagama iibiyo tusinaysa macnaha inu isku daweynayo markaa laa litadaawi walaa lilcatash shaygani haddii uu dee muskil ahaa weeye markiisii hore laakiin hadduu dawo ahaayo habkii laga bedelo maya ilaa an yaqusa inuu ku mergada mooyaane qofkani biliqmatin waslad walaa yajidu dabeetana aanu helin maa yusiiquhaa bihi wax uu ku riixo wasladaa isku taagtay fayajibu markaa waxa waajib noqonaya maxay dee inuu ka bado falahu an yusiiqahaa sawnan can ilhalaag inuu halaaga iska badbaadiyo ayaa markaa meesha ku jirta waa mid iska yar qariibahun bay fuqahadu waa ka soo qaadun haddii ay dhacdadu bay ka mid tahay dee inta khamri la helo iyo inta biyo la helo waxaba badan bay ilata inta biyo la helo maxaa biyo agtiisa u diiday ee khamri ag dhigay kan waaba la nacdalayba qofka maa-ida yudaaru calayha alkhamr qofka ka agdhow meel khamri lagu hayo marka aduu ka soo qaadun wey haddii mid gaala oo xiimaya ula ag maray isagoo de aada u cantuugay oo il daran ay dhacdo un bay markaa iyagu leeyihin kolkaa almashaqatu tajlibu taysiir haddii balaaya timaado dee yusri bay keentaa waxyaabo badan oo xaraama ayaa marka daruura ay timaado qur-aanku sheegay dee in xalaal ay noqonayaan wallahu subxaanahu watacaala aclam tacsiirtii buu halkana ka sheegaya tacsiirtu waxa weeyaan waa ciqaab aan xad gaadhsiisnayn amaba la odhan karo wixii aan xad muqadar ahayn wey ciqaab waa tahay oo imaamku qofkan waa marinaya ama mas-uulkaas laakiin iyadu waa ka duwanta saddex dhinac baanay ka khilaafsanta oo tacsiirtu way iskhilaafaysaa biikhtilaafi innaas dadku siduu isu khilaafsan yahay qof waa loo badinayaa qof waa loo yaraynayaa qof waa caadaystay waxaan ku noqnoqday qofna waa wax hal marun ay ka dhacday waxaa kaloo iska suuragal ah in shafaaca ay gasho laakiin xuduudda shafaacadu ma gasho waa kii saxaabigana nebigu ku haystay laa tashfacu xaddan min xuduud illaah war ma waxaad u ergeynaysaa xeer ciqaabeed ilaahay uu jideeye in la daayo waxaa saddexaad ay la khilaafsanta cidda ku dhimata wuu magdhabayaa mas-uulkaasi kaa tacsiirta geysanaya si qofkani uu ku dhinto uu bixinaya waxaa afraad oo ay la khilaafsan tahay xadda de xaddu way qadaranta laakin tani maa yaraahu lqaadi wey afarta arrimoodba waa ku kala duwan yihi tacsiirtu waxa ay noqon kartana dee waxay ku sheegaan dhowr arrimood edbin waa noqon kartaa qofkii lagu edadu waa iska edbinu laakiin canaan bay noqotaa bay yidhahdeen bitahdiid uu qofkii cagaha uga jaro dhulka imaamku ama qaadigaas loo keenay inuu huruufay ile huruufka laftiisa qofkii damiir leh dhangadaa u dhaantaba inuu huruufo oo canaan uu kaga qaadqaado iyo hadidaad iyo midka labaad oo aynu karbaashu dhangadeey xabsina waa lagu tilmaamaa haraamana aimada qaarkood baa ku dara waaya man ataa qofka la yimaada macsiyatan macsiyuu la yimi laa xadda fiiha walaa kafaara labadaa midna male xad iyo kafaaro xad iyo kafaara midna ma laha in yar naaqus marka wa minhu waxaa ka mid a kaa isaga ah uu leeyahay xad iyo kafaaratoona ma laha shahaadatu zuur markhaati beenaalihii cuzira waa la tacsiiraya calaa xasabi maa yaraahu alxaakim xaakimku sida u arko ayuunbaa kolbo kolba loo tacsiiri doonaa marka waxyaabaha matal tacsiirta leh waxaa kamida buuhi markhaati beeraanihii oo inay dembi weyn la inay dembi weyn tahay wuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam alaa washahaadatu zuur alaa waqowlu zuur aada buu yidhi marka haddaba haddii caynkaa uu qofkaasi sameeyey markhaati beeraalahaas wixii uu u garto xabsi garaac ayuunbuu u samayn doonaa markhaati beeraalaha qofka sameeya calaa xasabi maa yaraahu lxaakim macsiyadani xaq ilaahay ha noqoto ama xaq aadamiba ha noqoto xaqa ilaahay waxaa ka mid ah ka mubaasharati ajnabiyatin fi ma duna alfarj raggan iyo naagahan ciyaaraya dabada isla dhacaya jaasay aroos dhan buu soo qaban wada tacsiiri doonaa maroojinaya oo muusicii maraykanka dhegaysanaya mubaashara markaa dee ama ha noqoto qubladii ama ha noqoto mucaasharadii mucaanaqadii ama musaafaxadii naagaha ajaanibtaa waxa uu ku yihi waxaan macsiyo ahayna tacsiirtii in la jideeyaabaa laga yaabaa kaman iktasaba bilah aladi laa macsiyata macahu qofka had iyo jeer ku shaqaysta un waxaan lagu ciyaaro dadka waktiga ka luminaya waaya walaa yabluqu bihi adna alxuduud mana gaadhsiinayo xuduudda halkii u yaray xuduudda halkeebaa u yarayd falaa yabluqu bihi falaa yabluqu ma gaadhsiinayo bitacsiiri alxor qofkan xorta ah marka uu edbinayo ilaa arbaciin afartankii ma gaadhsiinayo xadda qofka xorta ah halkee u yaray arbaciin arbaciinkii ma gaadhsiinayo walaa bitacsiiri alcabd addoon marka uu edbinayana cishriina ma gaadhsiinayo wain ra'aa tarkahu jaaza hadduu arko ama ay la noqoto qaadiga xaakimka inuu iskaba daayo tacsiirta uu iska dayn inuu iska daayana waa iska banaanta lakin xad ma dayn karo ilaa an yakuna liaadamiyin waqad dalabahu laakiin edbinta ah haddii bani aadamuu leeyahay oo idhaaha la iiga jaro falaa yajuuzu tarkuhu oo masel caydii oo kale weeye aflagaadadii aan ahayn dee sinada ila qadafku wuxuuna ahaa qofkii marka sina lagu sheego hadduu kanecaado ama ha nacdalo ama ha u kala tiriyo aabihii ha caayo amaba waaba uhanjabayba kow baan kaaga siin buuhi warku ha yaraade shareecadu inaanay meel ka lahayn hamood ha odhanin dee war weli muu dilin horta ha dilo ha odhanin laakiin qofkani kor hadduu heerkaa marayo hanjabaadii caydii meel ka dhici qofka uu ku sameeyey waa ka ashkatoonaya markaana dabe tacsiirun baa loo dhigaya tacsiirta ah baa warkiisa la marin doonaa baablaymaan dhaarihii buu baabiya dhaartaasoo uu in doora ka hadlayba oo isku dhibay wakti dheer ku qaatay taasuu halkan ku xusaya markaa dee dhaartuna waa saddex qaybood yamiin اlaq walyamiin اlmuncaq walyamiin اlhamuus dhaartan markaa beenta uu qofku ku marayo ee masel maadiga oo kale ku saabsan waxaasi inaanay sidaa iyo sidaa ahayn xaq cid buu ku duudsiyaya ama kusoo dhufanaya yamiin lkhamuus baa laydha waa tiinuu nabigu markaa calayhi salaatu wasalaam xusaya inay dee qofka dhex dhumbinaysa jahanam dhaarta muncaqidka ahina waata markaa qofku kolka wixii uu ka dhaartay uu iska daayo uu baariga noqonayo samafalayo yamiin lag waa taa iska dhacdhacaysa had iyo jeer ee qofku aanu dhaarnimo uga qabtay laa yuaakidukum allahu billag fii aymaanikum a qur-aanku uu sheegaya wey dhaartaa markaa yamin lawiga laydhaa idinma qabanayo walaakin yuaakhidukum bimaa caqadtum alaymaan markaa taas qofku dhaar ahaan u guntay un wey kafaaradiisana waa kaa qur-aanku sheegay fakafaaratu idcaamu casharati masaakiina min awsati ma tudcimuuna ahliikum aw kiswathm aw taxriiru raqaba faman lam yajid fasiyaamu halaaثati ayaam maraaxilkaasaa la marinaya markaa kafaaradana gadaal buu ka sheegay iska daynteeduna way wanaagsanta oo kolley inaan magaca ilaahay carabka qofka aanu iska barin oo bilaashun aanu ku dhaaranin dilaal saylad ku raaga wallahu ku rabtaa inaanu warku u dhicin wey inamaa yasixu lyamiinu dhaartii waxa ay ka ansaxaysaa min baaliqin caaqilin mukhtaarin qof qaangaadahoo waa aan waalayn oo doortay kaasoo qaasidin ila lyamiin dhaartana u qastay yamiinulaqwigiibuu meesha ka saaraya faman sabaqa lisaanuhu ilayha qofka carabkiisu u uu ku ordo dhaarta wallaha uu ku ordo isagoo aan u qastin aw qasada alxalifa calaa shay ama inuu shay ku dhaarta ayuu doonayay fasabaqa lisaanuhu ilaa kayri shaygii uu ku dhaaranayay shay aan ahayn buu carabku uga dhacay lam yalcaqid ma guntamayo waayo qasadkii baa ka maqan wadaalika kaa aynu soo sheegnay mi aynu soo xusnayna min lagwi اlyamiin almadkuuri fii qowlihi tacaala laa yu'aakidukum اllah bilagwi fii aymaanikum caaisha markay fasiraysayna dee waa tii lahayd waxa weeyaan qowl rajuli laa wallahi balaa wallahi ku raaci maayo wallahi waa caynka warshaha cab wallahi cabi maayo sida taa had iyo jeer laisku celceliya iska yar qofku fudaysanaya walaa yancaqidu ma guntamayso dhaartani ilaa bismin min asmaaءi اllahi tacaala asmaada ilaahay ayuun bay ku guntami kartaa mid kamida hadduu qofku maro aw صifatin min صifaati daati sifooyinkaa صifaatu daatka la yidhaahdo ayuun bay markaa ku guntamaysaa kol haddii caynkaa la yidhi kuma guntamayso hadduu qofku ku dhaarto بالنبي ولا بالكعبة ولا بqwله إن فعل كdا فهuوa يهودي inkastoo taasi xaaraan ba ay too la diiday kuwaasoo dhan kuma guntamayso qoryo xalaalena ku dar aabbahay waaye iyo geel iyaga la qaadana raaci waxaanu nebigu xusaya عalayhi الصaلaaةu وaسaلاam dee qofka dhaaranaya man kaana xaaliفa فalyaxlif biالlahi aw liyasm cmar بن khadaab buu maqlayay isagoo aabihii ku dhaaranaya iyadoo socdaal lagu jiro war ka daabo qofka dhaaranaya falyaxlif billaahi aw liyasmus ama ha ku dhaarto ilaahay ama ha iska aamuso kaas aafayuu shaqaysanin min asmaaءi illaahi tacaala maa laa yatasamaa bihi kayru asmaadaasoo kamida kuwayaalaha aanu la bixi karin cid kale oo aanay ilaahayna lagu magacaanu ahayn iyo makhluuqu aanay wadaagi karin wey ile qaar bay wadaagi karaan makhluuqna ilaahayna asmaadiisa ka mid ah sida raxiim iyo markaas haluma jar waxa markaa uu yihi kاllahi والraحmani والmuhaymin وcallaami الquyuub kuwayaalahaas oo kale de cid bani aadama looma bixiyo allah الraحman اlmuhaymin callaami اlquyuub kuwa looma bixiyo laqad jaءakum rasuul min anfusikum caziiz عalayh maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim ra-uufu raxiim weeye nebigu markaa kuwayaalahaasoo kale dee waad arkaysaa in nebiga lagu sifeeyey laakiin dee kuwan ilaahay unbay u gaarya haddii ay dhacday musaylimat lkadaab kuwii u jibaystaa inkaartu ay ku dhacday raxmaan bay ku sheegi jireen musaylimat lkadaab taasi waa koof waa gaalnimadii oo ay kusii dheeraadeen laakiin wax luqa ahaan lala yaqaano maaha ya bna alakramayni aban anta kaytu lwaraa lazita raxmana mid shaacir xunoo dulliyahoo isaga ay itiraaba caynkaa laha anta kaytu lwaraa baata ya bna alakramayni aban anta kaytu lwaraa laazilta raxmana bu markaa sayd cali baan filaya inuu ahaa mid u jawaabay oo lahaa ya bna alahbathayni aban anta sharu lwaraa laazilta shayطaana markaa shayطaankaas ugu iska yahay isagu fayancaqidu biha alyamiinu mطlaqa asmaadaa waa ku guntamayaa dhaarti wa minhaa waxaa ka mid a maa yatasamaa bihi غayru cid kale mid ay la bixi karto ilaahay cid aan ahayn ayaa la bixi karta asmaadan maca taqyiid iyadoo wax lagu qaydayo kaالrab والraxiim والqaadir inahaas oo dhan waxba had iyo jeer lagu qaydaa ama sifa ayay yihiin ama mudaaf ilahi bay wataan way dhacda waa la ydhaha oo saaxibulmaal looga jeedo raxiimna dee waatan aynu iminkaba soo arkaynayo maca taqyiid buu ahaa oo raxiimun dee horta mawsuuf baa ka horeeyey wakadalik fulan qaadir lihada alamr ayaa la odhanaya ama qaadiru waxaa mid kala wey laakiin mutlaq maaha fatancaqidu biha alyamiin way ku guntamaysaa maadan dhaarto ilaa an yawiya kayra alyamiin waxaan ahayn dhaarta inuu ula jeedo mooyaane wa minhaa waxaa ka mid a asmaadii maa huwa mushtarakun mid markaa ilaahayna lagu sifeeye makhluuqana lagu sifeeye kalxayi wاlmawjuud wاlbasiir falaa tancaqidu biha alyamiin dhaari kuma guntamaysa kuwan ilaa an yanwiya biha alyamiin inay markaa uu dee dhaar u niyoodo mooyaane haduu dhaar niyoodo bay ku guntamaysaau wa sifaatuhu sifooyinka ilaahay in lam tustacmal fii makhluuq makhluuq haddii aan loo isticmaalin naxw cizat illaahi wa kibriyaa'ih wa baqaa'ih waalqur'aan wayaalahaa wey fatancaqidu biha alyamiinu mutlaqan dhaartii way ku guntamaysa bicizat illaahi wa bikibriyaa'ih hadduu idhaahdo wa bibaqaa'i illaah wa bilqur'aan qur'aankaan ku dhaartay kitaabka qur-aankaabaan ku dhaartay bay dadku idha diinta ilaah wastegi fatancaqidu biha alyamiinu mulaqa sawaan qasada biha albaari aw adla waayo sifooyinkanina markaa wuxuuna u gaar yihiin ilaahay wain kaanat haddii ayse sifadani qad tustacmalu fii makhluuq makhluuq haddii loo isticmaalo naxwa cilmi illaahi wa qudratihi wa xaqihi fayancaqidu biha alyamiin dhaarti way ku guntamaysa ilaa an yanwiya inuu ujeedo mooyaane bilcilm almacluum وبالqdرaة المqdورة kuwa in ujeedo wey وبالحq العباadة فlا markaana kuma guntamayso markaa تفsيirkaasay geliyeen walow qaal haduu idhaahdo أqsimu bالlahi ilahay baan ku dhaaranaya وأqسمtu bالlah waa maadiya mضاarc incaqadat way guntamaysa ilaa an yawiya inuu niyoodo mooyaane bih اخbاar wr oo marka la weydiiye uu idhaahdo uqsimu billaahi waxaan doonaya inaan mustaqbalka ku dhaarto aqsamtu billaahi kolkii aan idhina maadigaan ujeeday waxaan imika sameynaya oon istinaafaya maahayn markaa khabar bay dee udhacday waxaan ka khabrayay un baahayd mar aan ilaahay ku dhaartay baan ka warramayay bu ama inaan ilaahay ku dhaaran doono ayaan ka warramayay dee tani ma aha buu kuleeyahay markaa qasamuu qofkana curiyey imika walow qaala hadduu idhaahdo lacamru llah ashhadu billah aczimu billah calaya cahd اllah calaya dimatuhu calaya amaanatu calaya kafaalatu la afcalu kada laa afcalu kada intaasaan maraye waxaa samayn maayo ama waxa u ihi ashhadu billahi aqsamtu calayka billahi lam tancaqid ma guntamaysa bu ilaa an yawina bihi lyamiin inuu dee dhaar uun niyoodo mooyaane kinaaya iska xisaabsanta فhy kناaيaaت تxتmل اليمين وغayره فlaa تنصرف إلى اليمين إلا bالنyة sidaasuu yihi marka ereyada hadii uu isticmaalo aczimu de waa go-aaminaya bilah ilahay baan kugu adkeeyey calaya cahd الlahi ilaahay balantiisii ama dimadiisii iyo amaanadiisii uu isaaray baa dushayda kafaaladiisii markaa uu xil qaaday arrinkayga laa afcalu kada dhaarna way noqon kartaa waxaan dhaarhayn oo dee uu ka warramayana way noqon kartaa as'aluka billaahi iyo aqsamtu calayka billaah iyaduna ilaahay baan kuku weydiisiye ilaahay baan kugu dhaariyey dee labaduba hadduu dhaar ujeedun bay dhaar noqonayaan faslun fi lmaxluufi caleyh arkaan bay lahayd dhaartaa aynu markaa soo xusnay arkaantii ayuu kolka kolba fasal mid u guntayaa u ka hadlayaa oo xaalif iyo maxluufu caleyhi iyo maxluufu bihi ereyadu isticmaalayo shaygii uu ku dhaaranayay iyo kolkaa qofkii dhaaranayay ayay arkaantii noqonaysa kolkaasuu fasalba mid ayuu kaga hadli doonaa waman xalafa qofka dhaarta markaa suwartii dhaartu dabeedna halkan shaygii maxluufu caleyhiga ahaa suwarta uu yeelanayo mar la odhan karo waxaasi waa dhaariyo dhaar ma ah waa baabu dalaaq bay halkan isjabbahaan waman xalafa qofka dhaarta laa yadkulu baytan guri inaanu gelayn buu ku dhaartay fadakala bayta shacrin guri markaa timaa buu galay xanifa waa dembaabaya wain kaana xabariyan reer magaalba ha ahaado dee inagu malaa maba isticmaalo gurigaa shacarka ah waxaa iska jira inay carabtu isticmaali jireen oo min aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha asaasan asaas taas baa markaa ahayd timaha dhogorta geela iyo oo la yidhaahdo raanta geela iyo taydaha iyo timuhu dee hadday dhacdo inay riyuhu timo dheer yeeshaan sida kuwa belediga oo kale xadhkay ka sooyi jireen dabeedna waa la isku tilci jiray waxbaa lagu farsamayn jiray marka aqalana waa laga dhisan jiray sida geelsuruba maraboobta intay ku nabaan koofiyadaha ayay uga samaysan jireen markaa guri buu galay timahaas shacarkaas dee waa guri uun lama odhanayo waxaani saarna maaha qalab la taaban karana maaha waa timahaasi dee guri maaha lama odhanayo way kaana xadariyanna wuxuu uga jeedaa ka reer baadiyaha dee shacarkani guribaabay u yihiin oo waa iska macruuf laakiin ka reer magaalka ah ee daarta gala laftiisu hadduu kan galo dee ninay guri ahayd unbuu markaa isna la mid noqday wain dakala masjidan falaa hadduu masaajid galo iyada maya beyt lama yidhaha masjid baa la ydhaha oo waxau ihi laa laa adkulu baytan masjid buu galay markaa isaga lama odhanayo uu dambaabay qofkani falaa yaxniu licadami sidqi ismi lbeyti calaa dalika curfan xagga curfi ahaan alcaadatu muxakama u markaa aw laa akl laa aakulu hadihi lxindata maashan qamadida cuni maayo bua fajacalahaa daqiiqan aw khubzan ama buduu ka dhigay ama wuxuu ka dhigayba kibid lam yaxnif ma dembaabayo sababtuna dee laguma sheego magacan kuwa ah magacii baa ka tegay ismu lxinda markii la ridqay oo kolla waa daqiiq baa la yidhaha ama waa budo arkiishkaa maxaa ku jira budo weelkan maxaa ku jira kibid laakiin lama yidhaahdo waa qamadi lama yidhahdo magacii baa ka suulay magacun baana dee loo miisaamaya qofkan oo loo tixraacayo aw laa aakulu samnan subag cuni maayo fa akalahu markaasuu cunay fii casiidatin isaga oo ku jira maxaynu nidhaanaa muqbaasad iyo wanaxwihaa wixii lamida wahwa daahirun fiiha wahwa subagii daahirun fiihaa casiidadii buu ka muuqdaa xanifa waa dambaabay xanifadaa dambeba iska qadimo kuusin ka dambaysa waayo subagii uu ka dhaabtay waa kan daahirun fiiha uu ka muuqdaa casiidadda casiidadun baabay yidhahdaan islaamu iyagaa isku yaro samaysto wax la ridqay oo markaa maashan qabadi la ridqay iyo hilib yar yaroo lagu jarjaro iyo subag iyo inahaasoo la isku daray ayaa lagu tilmaamaa marka casiraadii waxba yargoysaa oo ku weedha marka kol haddii subagii uu kasii muuqdo dee wixii uu ka dhaartay wuu cunaye wuu dambaabay aw amase laa ashrabu min haada nah ayuu yihi laa ashrabu abi laa ashribu mise laa ashrabu muxuu idiin qoray maxaan idhaahdaa keebaan ku daaya ashribu baan ku daaya a laakin waydaan gaadhin baan filaya sarfigaa baab min ifcala alamru afcil ya mudaari waa gaadhe baan filaya facila yafcalu marka la mudaaracaynayo waaya laa ashrabu dheh waa farxahaasune sarfigaad ka eegi laa ashrabu min hada nah fashariba maa wuxuu yihi webigan kama cabayo markaasuu biyihiisii cabo fi kuusin ku sugan jalxad dee xanifa waa dambaabay sababtuna waxa wey dee kol hadduu webigii sheegay ile marna webiga mu wada cabeen ee mar walba bacdi buu ka cabi laha dee bacdigii imikana cab biyihii min ereygaa abaa kutusinaya tabciidiya bacdanna wadigaa wax kamid ah markaa inuu isaga darsado waxba shardi maahe weelkii kale uka cabaana waa halkeeda aw laa akulu laxman hilib ma cunayo bu fa akala shaxman baruur buu ka jaray aw kulyatan ama keli aw karishan ama calool aw kabidan ama beer aw qalban ama wadne aw dixaalan ama beeryaro aw aliyatan ama badi aw samakan ama kaluun aw j aw jaraadan ama ayax falaaxinta ninana nafaqaystay buri falaaxinta way intan oo dhan hilib lama yidhaha oo marka hilib la yidhaahdo neefku marka uu weydaabo waa waxa soo hadha baruurta oo dhami markuu neefku weydoobo sida xumbada ay meesha ka baxdaa neef weydoobay markaad qasho baruur jiri mayso meeshii ay ahayd waa madhanta markaa wixii markuu weydoobo soo hadh unbaa laxam la yidhaha jiidhka waaya shaxmigii markaa dee xaydhiina waa noqonaysaa baruurtana waa la kuliya kiliya keliya kelidii iyaduna weeyaan karishkuna waa caloosha un ayuunbuu noqonayaa mandheceradana ku dar kabidkana waa iska macruuf qalbiguna waa wadnihii dixaal waa beeryaradii oo dee iyaduna dhiiggii labaad waa labadii uu nebigu lahaa waana loo xalaaleeyey alkabadu wadixaal badhiduna waa aliya waa badhidii iyaduna samag kalluunkii iyo jaraadkii ayx falaaxinsa macnaha limukhaalafati hadihi اlashyaai lilaxmi fi lismi wasifa fi lismi wasifa magacii iyo way ku kala duwan yihiin tilmaantiiba oo dee jiirhkuna ma dhiiqo waa shaygaa iska adag kuwanina waa shaygaa dee haddii sidaaba dab loo dhex mariyo dee waabu iska dhalaalaya marka waxyaabahan oo dhani ma- ma- xagga magaca marka la idhaahdo hilib lama idhaah waa baruur baa la idhaha ma xayd ama masela albasu xidhan maaye bu lizaydin isagoo usugnaaday sawban maro fawahabahu lahu saydkii baaba yidhi wartaa iska qaad uu ka aada ka dhaaratay aw ishtaraahu lahu ama waabuu soo iibiyey falaa markaana dembaab male labada jeerba labada jeer midnaba dembaabi maayo liannahu lam yalbas sawban lizaydin bal huwa lahu macnaha mar uu ka dhaartay waxau ihi maradaa iyada ah ee hebel leeyahay inaana xidhan baa intaa waleegay hebelkii baa yihi bal iskaba qaadaba ee uu yaalay imaka markuu markuu yihi iska qaadaba cimaamadaa qaado kolkuu yihi masaydkii baa le mase isagiin dhaartay baa le mase isagii baa le markaa mara sayd leeyahay kama dhaaran kadalik wuu usoo iibiyeyba oo waa loo soo iibiyeyba muuse nin imika eh lacag buu ka bixiyey markaana kuma dembaabayo oo maradii sayd lama idhaahdee maradii kanka dhaartay wey aw masel laa la ahaabhu buui hibayn maayo fatasadaqa markaasuu sadaqaystay xaniifa waa dambaabaya dee wuxuu yihi shaygan isaga ah wuxuu ku dhaartay inaan hiba ubixin sadaqun laakiin ubixiyey waa is isku mid un bay noqdaan mararka qaarka waatii aynu baabkeeda markaynu soo maraynay in ay lagu tilmaami karo asadaq waxaa lagu tilmaami karaa hibada ama hibo marka la idhaahdo hadiyadda iyo sadaqada labada way caam yeeli karta kolkaas kol hadduu sadaqo u bixiyey hibana wuu noqday xaniifa lianna isma alhibati yashmalu sadaq sadaqana wuu noqdaa oo qof aada ixtiraamaysa unbaad siisa oo mase acaarahu maradan wuu caariyey kolkii hore wuxuu hi laa ahabu hibayn maayo kolkaasuu dabeetana acaarahu qofku ammaanaysiiyey aw wahabahu ama uu uhibeeyeyba falam yaqbal kii baan ogolaanin oon kaba guddoomanin aw qabila laakiin waan aqbalay wuu yidhi walam yaqbid mase guddooman falaa dee markaana ma dembaabayo oo hebelkan isagaa marka uu yidhi ka dhaartay inaanu uhibaynin ee uu yidhi inaanan uhibaynin baa intaa dhaar iga tahy ee kolkuu u hibeeyey aanu aqbalin ama uu aqbalay aanu guddoomanin dee waxba may ansixin oo wax laga sal gaadhay ma jirin ila hibadu waxay ku sugnaataa oo qofkani uu ku milkiyaa markuu aqbalo ee uu guddoonto laakiin haddii kale de waabu kaga noqon karayaba aasim ha noqda laakiin xukum ahaan waabu kaga noqon karay oo hibadu labay ayuu qofku ku yeeshaa bilqabuuli wa bilqabd inuu aqbalo oo uu guddoonto labadii baan la helin dee halka markaa muu yeelanin ninkan isaga ah ee uu dee siin lahaa muu yeelanin markaa muu dembaabin isna wey aw laa atakalamu maanta hadli maayo buua faqara'a alqur'aana qur'aankii kariimkaa buu akriyey aw laa ukalimu fulanan hebel la hadli maayo buua faraasalahu waraaq buu qoray aw amase faraasalahu dheh rasuul buu u diray aw amase risaalena waa la ydha rasuulna waa la ydha raasalada markaa rasuul cid buu u diray aw amase kaatabahu waraaq buu u qoray aw ashaara ilayh waxa uu siiyey ishaaraat buu siiyey aw mase laa astakdimhu buuli ninkaa hebel ku shaqaysan maayo faqadamahu hebelkii un baaba iska shaqeeyey un wahuwa saakit isagoo iska aamus in fara badan baa isku xidhane waxa aad tidhaahdaa lam yaxnis lam yaxnas dheh halkaa dambe intana u israaciyo waayo qur-aanka kariimka ah dee waa kalaamkii ilaahay kalaam bani aadan bay dhaartiisani khuseynaysa markanu ihi laa atakalam kalaamka bani aadamkun bay ku dhacaysa qur-aanka ilaahay ma khuseynayso markuu yihi hebel la hadli maayna dee lamuu hadal waa kan yidhi mid ka kac u tag hebel oo bal caynkaas mubaasharatan bay keenaysay kolkaana kolkanu waraaqda u qorayna dee qoraal baa la idhaahdaa ishaara iyada kalaam laguma tilmaamo ya inii nadartu liraxmaani sawman bay markaa maryamaysid kolkaasa haddana maxaa la yidhi aayadda ma xusuusan tahay fa ashaarat ilay dee soomkii way iskaga jirtaa nebi zakariyana kadalik isagana waxaa la yidhi saddex aayatuka laa tukalima naasa halaasa layaali ilaa ramza markaa waa ishaara ishaaradii kalaam laguma tilmaamo waa curfa luq ahaan waa laga yaabaa de in laguma soo dari karo laa astakdimuhu buu ku dhaartay siintiyo taadu maxay keenaan xagga carabiga dalabiyataan waa inu qofkii waxaan ka doono fakhadamahu fastakdamahu maaha fakhadamahu kii uu lahaa inaanan diranin ninkaa hebel war uu idawakiyey ninkaa hebela inaanan diranin buu ka dhaartay isagun baaba iska roray oo iska orda u shaqeeyey owa saaka isagoo dee aamusan kii dhaartayna oon odhanin ba ii shaqee lm yxnid في dalika kuli لأnnahu lam yafcal الmaxluufa عalayh wahuwa اlkalaam fii muxaawaraati اlaadamiyiin aw amase laa ataزawaju guursan maayo aw laa udaliqu furi maayo aw laa abiicu waxba iibin maayo fawakala kayrahu cidaan isaga ahayn buu hawlahan u diray fafacala markaasuu sameeyey markaana lam yaxnaf ma dembaabayo e arrimahan xagga dhaafta kolka la eego inaanan waxaan samaynin anigu un bay keenaysa laakiin kolkan uu wakaalo sameeyey dee cid kale u diray kolkaana lianna alwakiila fi nikaax safiirun maxdun laabudda lahu min tasmiyati lmuwakil waa marka had iyo jeer u aqbalayo muwakilka waa inuu wakiilku sheegaa muwakilka taasi baa waxay keenaysaa inay kala laba yihiin marka arrimahan oo dhan anigu samayn maayo ba anigu zawaajkan dalaaqan baycan aniga un bay kusaynaysa laakiin tan wuu kaga gudbi karaa wakaalashadan aw laa akulu hadihi tamrata xabadan tibira cuni maayo faاkhtalaطat bitamrin kaiir koosarad bay dhex gashay ama kiilooyo faakala markaasu intiiba liqay ilaa tamratan laa yaclamuhaa mid aanu ogeyn mooyaane inay tii tahay lam yaxnaf waayo dee ixtimaal baa baaqiya rubamaa inay tii tahay alyaqiinu laa yuzaalu bishaki markaa shaki baa soo galay kolkaa kol haddii aanu garanaynin heblaayadii iyada ahayd inuu liqay ma dembaabayo laakiin waxa uu kuleeyahay laa yaclamuha aanu garanayn hadduu astaanteeda garanay oo inta kalena tibir wada wanaagsan lahayd midanna xabad caamiyaba ahayd markaasan soo hadhayna mid caamiyaba ma aha waa iska macruuf kolkaa inuu liqay waana dembaabo kafaarana lagu leeyahy aw laa ashrabu maa nahri ma cabaya buu biyaha weliga fa sharida bacdahu barhkii buu cabay lam yaxnas ma dembaabayo sababtuna maxay tahay dee kullahu bay keenaysa min mu odhanin moogta min maai nahri mu odhan ama min haada nahri mu odhan laakiin waxa uu yihi maaa nahri biyaha webiga oo dhan ayay keenaysa markaa bacdi bacdiga uu cabaa ma noqonayo buu yihi miduu ku dembaabayo markaa qadiyaddii curfiga halkan waxaa ka horeysay luqadii xaggii luqa ahaan ayaa markaa uu tixgeliyo taasaa ka horeysa aw laa ukalimhu zamaanan aw xiinan labadaas bu labadaa eray buu cabiray ninkaa hebel la hadli maayo buu zaman ama xiin bara waxa uu sama ku samafali doonaa biadnaa zaman waktiga ka u yaro hadduu xoogaa ka aamuso dee lamuu hadal xiinan lam yukalimhu xiinan wakti lamuu hadal markaa xiinan wakti yarna waa lagu sheegaa wakti badan way noqotaa daqiiqada iyo inta arbaciin ka dhexaysa de in sidaa ay ku murmeen aimada luqaduba ama asxaabtaba qaarkood ka soo aroor dee kolba in baa lagu sheegaa kolba wax buu noqdaa ereyga xiini arbiciin sana lagu sheegay waxaa lagu sheegay ilbriksiyo intaba waa lagu fasiray darra wuxuu dhaartii kaga fakanayaa biadnaa zamanin wakti yar oo uu ka aamusnaano oo un la hadalo aw laa adkulu haada addaara gurigan geli maayo bu uhi masalan fadakalahaa markaasuu galay naasiyan isagoo silowsa aw jaahilan aw mukrahan ama isagii oo la dirqiyey aw maxmuulan ama isaga oo la qaaday lam yaxnas ma dembaabayo fii jamiici dalik lianna ficlahu kalaa ficli falkiisani wuxuu la mid yahay midaan la samayn oo kale waa kaas macnaha rufican umati alkhaطأ wالnisyan wama sukriu calayh ficilkana isagay miduu mukalaf ku noqonaya baanu hayn kolkan uu maxmuulka yahayna dee lafdigiisii hore inaanan gelin buui anugu inaanan gelin dee gelid waxaa loo yaqaana hebel baa gurigaa galay uu soconaya wey hebel gurigaa la geeyey dee waa kala laba waa la qaaday gurigaa la geeyey walyamiinu baaqiyatu lam talxalla buu ku uhi laakiin dhaartii noocan ahayd waa halkeedi gurigii ha gale hana ka soo baxo laakiin kolka dambe waa utaallaa ee uu galo dhaartii halkeedii bay utaallaa tan iyadaahe uu khada-a ku galay ama nisyaanka amaba la qaaday ma ha gelin ee ha galo oo ha ka soo baxo marka dambe ee uu ku noqdo ayay noqonaysaa gelidii uu ku dambaabayay walyamiinu baaqiyatun dhaartan iyada ahay lam tanxalla baaqiyatun mid hadhay weeyo lam tanxalla aan furmin geliddaa hore kumay furmin sidaa darteed waa halkeedii aw laya'kulanna haadaa hadan waxa uu ku dhaartay inuu kan berri cuni doono faakalahu fii yawmi maxaa baan kaga simi buu o maanta cunay aw atlafahu amaba waa dilayba shaygiibuu markaa daadiyey aw talifa min alqad ama shaygiibaaba beritada laftigeedi ayaabay iska daateen caanaabay haayeen bacda imkaani aklihi iyaday u suuroobeysay inuu cabi karayo inuu cuni karayo iyaday u suuroobeysay xaniis hadee waa dambaabaya oo markan uu yihi maala caanaha berri cabi maayo inaa caanaha berri cabo ayaa intaa ayuu walla ku maray kolkaasuu dabeeta dee wuxuu kari kari lahaa inuu daysto oo beritada uu kusimuu dhaartastaa kaga fakado maantuu ku quustayba macnaheedu waa inuu u bareedhay inaanu berri shaygaa la sugin ayuu u bareedhay markaa dhaarta jabinteediibu u bareedhay ama itlaaf buu ku sameeyey dee itlaaf isagaa waxyeelay ama wixii baaba meesha ka baxay iyada oo ay u suuroobi karaysay berritadii inuu intaba ku simo ayaa wixii meeshii laga waayay tacaddi baa ka yimi xaggiisa yaa wuxuu suuroobi lahaa ayuu ka takhalusay sidaa darteed sabab atafwiid wax la idhaha buu la yimi sabab atafwiid inuu tagsiiyo ayuu sabab u noqday dhaartii markaa waa qabanaysa wain talifa fii yawmihi falaa haddii laakiin shaygani uu dhinto raashinka alla waayu baaba'o ama cid kale cunto maalinkiisa ah ma dembaabayo aw laa askunu haadihi daara ma degayo buuri gurigan fakharaja minhaa wuu iskagaba baxay biniyati taxwiil isagoo doonaya inuu gurigan iskaga wareego uma dakala markaasuu kusoo noqday gurigiiu soo galay liyanqula si uu u raro alqumaash alaabtiiyo bagaashkii ka yaalay si u raro lam yaxnas ma dembaabayo sababtuna maxay tahay dee marka la idhaahdo iskaan aw askana dee wuu degay wey miyuu degay dee wuu gurayaabe sow kan marka saa loo eego curfi ahaan maxaa la odhanaya ninkii hebel miyuu guurayaabaa la odhanaya oo sawkii deganaan jiray dee isaguna wuxuu diidayba deganaanshuha markaa de wuu degay hebel lama odhanayo u galay baa la odhanaya adugu lafdigi unbaa sidiisii loo raacaya amase xalafa waxa u dhaarta u yihi laa usaakinu zayda ninkaa hebel meesha la deganaan maayo fasakana kulu waaxidin minhumaa mid kastoo labadoodii waxa uu degay fii beytin maksin oo min daarin ka mida bangalo kabiiratin weyn wanfarada waxa uu la gooni noqday maksinkaas bibaabin wa maraafiq albaab gaarahiiyo iyo maraafiqdii macnaha xamaamkii iyo kitchenkii iyabuu maksin waliba la gooniyay lam yaxnas sababtuna maxay ti dee laa usaakinu zaydan lama degayabu dee lamuu degin meel ka dhaxaysaaba ma jirte dhaartun baa iska weyn oo bangalo ahe dee nimba dhan buu kaga jiraa waa olog olog iyo jaarwey kana albaabkaasuu ka baxaayo kasoo xaroodaa halkaana waxbuu ku karsadaa halkaana xamaamkiisa ah dee haada salaam lam yusaakinhu wey ama se la albasu hada sawba maradan xidhan maayo bui wahuwa laabisu isagoo ku taaganba oo xidhan aw laa arkabu haada haada kan ma fuulaya bui wahuwa raakibu isagoo gaarigii fuushay aw laa adkulu haadihi daara wahuwa fiiha fastadaama bartiibuu kasii wadaye kama dhex bixinba dee xaniifa ficilkan isagoo curiyey isagoo ku dhex jira waa isku mid wey mar hadduu yihi gaarigaa inaanan dib ufuulin uu kaxaynayo mar ha inaanan dib ufuulin waxay keenaysaa inuu ka dego yaa inaanan gaarigaa fuulin bu inaanan fuulin waanu fuushan yahay haka dego inaanan maradaa xidhanin wuu xidhan yahay iska bixiyo marka la doonay fastadaamadun meesha haka saaro oo markaa haka takhallus shaygaa isagaa saasuu dhaar kaga fakan karaa waxyaabahana dee in laga dhex baxaa curfan way iska suuroobaysa aw laa atasawaju ayuu ku dhaartay wahuwa mutasawij waaba yahayba aw amase laa atatayabu inaanan iib marsanayn wahuwa mutaayib aw laa atataharu ma dahaaro qaadanayabu wahuwa mutaahir fastadaam arrimahan buu sii waday falaa yaxna ma dambaabaya bui tanna fii jamiici dalik sababtuna waxay tahi way kala duwan yihiin taa hore iyo iyo kuwan dambe oo kuwan istidaamadooda iyo curintooda isku mid maaha waxaa loo arkaya un ficil kale inuu sheegayo laa atasawaju markuu leeyahay islaan kale uu sheegaya un baa la odhanaya laa atatayabu diibkan imika uu marsanya mid aan ahayn wakadalika kuwa kale aw laa adkulu hadihi daara waxyaabihii maxluufaadkii aada odhan karto malahaas dalaaquu kusoo dhaafay ayuunbu halkan kusoo wada celiyay suwartanoo midhan buu markaa minhaajku waabu dalaaqana kusoo dhigtaa inta badan aw laa adkulu hadihi daara fasacida sadxahaa figteeduu fuulay min khaarijihaa buu kasoo fuulay salaan debadda ah oo masaarat waxa ay noqotay meeshii carasatan banaan jago ayaad ka odhan kartaa fadakalahaa lam yaxnas dee labadan jeer midna ma dembaabayo kolka uu galo waayo kolkan uu yihi gurigan geli maayo dee muu geline dushuu ka fuulay marka la eegayo waxaa la odhanaya o ninkani guriga dushiisa muxuu ka doonay ee lama odhanayo guriga muxuu ka galay dushaasuu salaan dushaabuu ka fuula isku taagay kolkan ay jago noqotay intuu dee kharaabada la soco jiray noqotayna lama odhanayo hebel guri buu galae hebel jagadaasu maraa la odhanaya aw laa adkulu daara zaydin buuri ninkaa hebel gurigiisa geli maayo fadakala maskanahu bikiraain aw caariyatin markaa saydkii isaga ahaa meel uu kiro ugu jiro ama caariye ugu jiro ammaanaysi la ammaanaysiiyey ayuu galay lam yaxnas dee ma dembaabayo sababtuna maxay tahay dee daarahu maxay keenaysaa idaafadani asaaratan waxay keentaa milki iyo lahaansho kanna ma laha caariye kiro ugu jiraa saydkani ilaa an yanwiya inuu niyoodo un mooyaane maa yaskunuhu meesha uu degan yahay inuu uga jeedo mooyaane oo marka lasii weydiiye laydhaan maxaad uga jeeday dee meeshuu joogo un baan uga jeeday inuu idhaa taa mooyaane waidaa xalafa markuu dhaarto faqaala u idhaahda insha allahu tacaala mutasila bilyamiin isagoo dhaartii ku daba qabta inaanan caynkaa samayn ba intaa walla iga yihin insha allah wa kaana waxaanu uga jeeday qasada alstinaa wa kaana waxaanu ahaa qasada alstinaaa stin uga jeeday inuu wax soo reebo qabla faraaqihi intaanu ka bixin can ilyamiin dhaarta intaanu ka bixin inuu istitna raaciyaa buu doonayay lam yaxnaf ma dembaabayo sababtuna de waxay noqonaysaa wayakruju hada اstinaa alyamiin can kownihi yamiina falaa yaqacu bihi shay dhaarnimadii bay ka baxaysa wain qasada اstinaa qabla firaaqihi can ilyamiini wey fain jara اstinaa calaa lisaani haddii carabkiisa uu iska soo maray un istinaani calaa caadati caada u lahaa inuu insha allah insha allahu babadiyo walam yaqsid bihi rafca alyamiin dhaar inuu meesha ka saarana ulama jeedin oo dhaarta inuu meesha ka saara ulama jeedin aw badaa lahu listinaau ama istinaa u muuqdayba bacda alfaraaq min alyamiin markuu dhaartii ka baxuu xoogaa joogay buu hi maad insha allahu raacis lam yasixa alistinaa istinii ma ansaxayo labadan jeer marna itisaal baan jirin bayna almustanaa walmustanaa min marna tabaruk baa yimid oo istinaa waxaan uga jeedin tacliiq tabaruk bay iska ahay markaa goorta tacliiqa uu yahay ay mashiyadu tahay goortaasun baa ay waxakisaa laakiin kolkay tabarug tahay maya intaasuu ku dhameeyey dhabaabka waxa hadhay un markaa kafaaradii waa iska suwarun kolkaad u yaro fiirfiirsato curfiga luqawiga ah iyo curfiga sharciga ah iyo